subax wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda saakiya caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosaydi ka imanaysa magaalada washington waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay tahay toddobada bisha meeye sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban iyo oanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacadda dhegaystayaal saakiya caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida oo socdaal ugu kuurgelayo saamaynta abaarta iyo weliba fatahaadaha ka dhashay roobabka guga ku gaadhay qaybo ka mida gobolka qoraxi isagoo halkaasina dhagax dhigay dugsi sare oo laga hirgelinayo qabidahan dugsigani waa dugsi aan rajaynayna in wax weyn ka bedeli doono baahida waxbarasho ee magaalada qabdahar waxaan ogahay in dugsi sare uu jiro oo koro xaafadaha koraa lakiin magaaladu magaalo ballaaran weeye laba dugsi iyo saddex dugsiba way qaadaa waxaa lagu bilaabayaa muddo bil gudaheeda
waxaa kaloo aada maqli doontaan gobolka ontario ee dalka kanada oo maantao sabtii ay si rasmiya uga bilaabmayaan ololaha doorashada oo qabsoomi doonta waa doorashadaas ee labada bisha soo socota ee juun iyadoo musharaxiin ay soomaaliya ka mid yihiin ay ka qaybgeli doonaan tartanka qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan saaka iyo caalamka hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa si kululu cambaareeyey weerarkii ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada midooda afrika ee soomaaliya ee atmis kaasoo ay ku lahaayeen deegaanka ceelbaraf oo ku yaala gobolka shabeellada dhexe halkaasoo ay ku dileen ilaa iyo soddon askari oo u dhashay dalka burundi war-saxaafadeed ay soo saareen xubnaha golaha ammaankii qaramada midoobey ayaa tacsi ugu direen ehelada dadkii ku nafwaayey weerarkaasi gaar ahaan dowladda iyo shacabka dalka burundi waxaanay u rajeeyeen caafimaada deg deg a xubnaha uu dhaawacu soo gaadhay golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin dadaalka ay wadaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo atmis ee ay ku doonayaan inay kaga hortagaan khatarta ururka al-shabaab golaha ammaanka ayaa si gaara u tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo guulaha ilaa iyo hadda laga gaadhay soomaaliya iyo weliba koruqaadista taageerada loo fidinayo ciidamada amniga soomaaliya iyo weliba atmis golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo dembiilayaasha abaabulayaasha maalgeliyayaasha iyo weliba kuwa lacagaha ku bixiya falalka argagixisada lana horkeeno sharciga waxaanay ku booriyeen dhammaan dowlad goboleedyada si waafaqsan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga iyo weliba go-aanada golaha ammaanka ee khuseeya inay si firfircoon ula shaqeeyaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba dhammaan hay-adaha kale ee ay khusayso arrintani qabsashadii daalibaan inta dalka afghanistan ayaa sii xumaysay xaaladda dhaqaale iyo weliba bini aadamnimo ee dalkaasi ay dagaaladu saameeyeen waxaanay taasi keentay in tobannaan kun oo qof ay ka tallaabaan xadka ay la wadaagaan bakistan iyagoo raadinaya magangeliye iyo weliba xaalad dibudejineed mas-uuliyiinta bakistan ayaa sheegay in tan iyo markii daalibaan ay dib u qabsadeen magaalada caasimadda waa dalkaasi kabul dalkaasi ee kabul bishii august ee aynu soo dhaafnay in in ka badan boqol kun oo qof oo dadka magaalooyinka degan ee reer afghanistan oo badankoogu ay yihiin hantiilayaal iyo weliba dad waxbartay oo xirfada leh ay dadkaasi ay soo galeen islamarkaana ay soo qaateen fiisayaal iyagoo si aad u naawilaya inay u guuraan maraykanka iyo weliba waddamada kale reer galbeedka iyagoo sii maraya barnaamijkeeda dibudejinta qaxoontiga dadkan badankooda ayaa ku dambeeyey hoteelo guryaha ganacsiga iyo weliba dhismayaal la kireeyo oo ku yaala agagaarka magaalada caasimadda waa bakistan ee islaamabad halka warkaasi idinka soo gaaraya dhegaystayaal waa idaacadda saakiya caalamka ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa maxamed cagjar ayaa socdaal ugu kuurgelayo saamaynta abaarta iyo weliba fatahaadaha ka dhashay roobabkii guga ku gaadhay qaybo ka mid ah gobolka qoraxay isagoo dhagax dhigay dugsi sare oo laga hirgelinaya qabridaar faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa weriyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata
madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa socdaal ugu kuragelaya xaaladda nolosha bulshada abaaruhu ay saameeyeen iyo sidoo kale saamaynta ay ku yeesheen robabkii dhowaan ka da-ay deegaanka waxa uu ku gaadhay qaybo ka mida gobolka qoraxay iyadoo madaxweynaha markaasi uu ka wareysanayay bulshada saamayntii ay ku yeelatay abaartii ka dhacday deegaanka iyo sidoo kale robabkii guga ee dhowaan ka da-ay deegaanka waxa uuna madaxweyne mustafa maxamed cumar markii uu gaadhay magaalada qabridahar uu booqday buundada qoraxay oo xilligan ay gooyeen roobabkii guga ee dhowaan ka da-ay deegaanka wakhti xaadirkanna ay buundadu go-an tahay iyadoo buundadan ay isku xidhaysay shan degmo oo ka tirsan gobolka qoraxay madaxweynaha ayaa halkaasi waxa uu waraysiyo kula yeeshay bulshada waraysiyadaasi kadib isagoo sheegay in daraasad xal waara loogu raadinayo goobtani ay xukuumadda samayn doonto intaa ka horna xal kumeelgaara la hirgelinayo intaas kadib madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa waxa uu dhex ayaa waxa uu dhagax dhigay magaalada qabridahar dugsi sare oo casri ah kaasoo deeqda lacagtiisa ay bixinayso hay-ad jarmal ah haddaba madaxweyne mustafa oo dhagax dhigaas kadib goobtaasi kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maadaama magaalada qabridahar ay ballaadhatay una baahan tahay dugsi sare oo kale oo casri ah laga hirgelinayo goobtan iyadoo goobtan ay ahayd hadda ka hor xero militari madaxweynuhuna uu sheegay in looga faa'iidaysan doono waxbarashada bismillahi raxmaan raxiim waxaan maanta magaalada qabdahar dhagax dhigaynaa dugsi sare oo casri ah oo ay ku deeqday hay-ad jarmalah dalkana ka shaqaysa marka dugsigaa sare dhowr ayay deegaanka ugu deeqeen maalmihii dhowaa madaxweynaha ayaa sheegay in dugsigan uu noqon doono mid wax weyn ka bedela baahiyaha dhanka waxbarashada maadaama magaaladu ay sii ballaaranayso
dugsigani waa dugsi aan rajeynayna in wax weyn ka bedeli doono baahida waxbarasho magaalada qabdahar waxaan ogahay in dugsi sare uu jiro oo koro xaafadaha koraa lakiin magaaladu magaalo ballaaran weye laba dugsi iyo saddex dugsiba way qaadaa dadkeenu inta badan transboor ma haystaan marka ardaygu halkan uu ka lugeynaya halkaas u tegaya runtii xilli ay aad iyo aad munaasab u ahayd ayuu iskuulkan kusoo beegnay waxaa lagu bilaabayaa muddo bil gudaheeda tiimkii injineerada ahaana hadda way iman doonaan haddii la yidhaha dhul ballaaran buu u baahan yahay oo mustaqbalkana lasii ballaariyo kulli waan kala hadlay injineer cabdisaaq waan ka wada hadalnay magaalada qabdidahar waxaanu aaminsannahay maadaama jamacaddiina ay ku taallo xarun ballaaran oo deegaanka ka midna ay tahay tayada waxbarashada kor in haddii loo qaado weliba iyadu waxay kaga duwan tahay meelaha kale hadda dhagaxbula kule waxay u dhowdahay jirjire u dhowdahay halkan waa meel yar aag fara badan u noqon karta xarun oo laba casuumada dadka meelaha jiro isugu dhow halkan marka waxbarashada kor loo qaado wax weyn buu ka bedeli doonaa waan ku faraxsannahay inaan maanta aan dhagax dhigno waxaa kaloo ku faraxsanahay in meeshan maanta la dhagax dhigay mashruucan iskuulkii ay tahay xarun hore oo dadkeedu inta badan ay ku xusuustaan dhibaatooyin fara badan tacadiyo iyo xaqiraad xarun ciidan bay ahayd marka taniya xilligii xayd talaasi marka inta badan tacadi laga hadlo dadku waxyaalahaas oo kale la xidhiidhiyaan laakiin taliyo xilliyadii ka horreysay ee boqortooyooyinkii meel dad badan lagu marjin jiray oo lagu dhibaatayn jiray inaad maanta ubad meel soo saarta oo aqoon iyo iftiin lagu barto inay noqoto runtii waa taariikh nasiib le oo ina soo martay qaar ka mid a odayaashii ka soo qaybgelay munaasabaddii dhagax dhigga ayaa geestooda soo dhoweeyey dhagax dhigga dugsigan cusub ee markaasi loo dhagax dhigay iyagoo sheegay in ay ka faa'iidaysan doonaan nugaas cabdiqaadir yuusuf aad baan ugu mahadnaqayaa dugsiga sare ee maanta la keenay ee tayada leh waa u baahnayn waxbarashada waa nasiibun fiican waama yeelano sannadan o dhan dhulka wax lagu barhayo magaaladan wuu ku soo badinhayo meeshii uun aan tuhmaynay ee naga maqnayd baa middana meeshay kifladoorka ahayd ee dadka lagu ciqaabi jiray liilkan aad baa xabala ugu jiraan haddii meel ay carruurtanada wax ku bartana looga dhisay aad baanu ugu mahadnaqaynaa intii wadayna allaha ka ajirisiiyo annaguna si fiican baan uso dhoweyna waas maxamed cudan canshuur suldaan cabdimaalig suldaan maxamed mudahaybe waxaan soo dhoweynaynaa madaxweyne mustafe dugsigaa sare standardka ah ee uu qabidahre ka dhagax dhigay meeshai xerada kifladoorka ahaan jirtay berigii hore boqolkii boqol baa soo dhaweyna iyadoo munaasabad fiican ah qabdaharana ay sii ballaaranayso iskuulle sare haddaba way leedahay kuwo kasii badanna way usii baahan tahay isku soo wada duubo socdaalkan ayaa waxa uu ahaa mid madaxweynuhu ugu kuuragelayey nolosha bulshada ay ku sugan yihiin hadday ahaan lahayd saamayntii ay ku yeelatay abaartii ka dhacday deegaanka iyo weliba saamaynta ay ku yeesheen roobabkii guga ee dhowaan ka da-ay deegaanka maxaa cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada qabridahar
magaalada melbourne ee dalka australia waxaa xalay ku geeriyooday cabdi daahir afey oo ka mid ahaa guddidii qortay afarta soomaaliga ee sannadkii laba kun iyo labayo toddobaatankii waxaana u ahaa taariikhyahan soomaaliyeed haddaba warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa noo haya wariyahayaga australia ibraahim cumar baafo
allaha u naxariistay cabdidaahir afey oo xalay ku geeriyooday magaalada tan melbourne ayaa ka mid ahaa taariikhyahanada soomaalida ee burburkii kadib qurbaha u soo hayaamay muddo fogna halkan uu ku noolaa austraaliya si aan wax badan uga ogaado taariikhdiisa waxaan la xidhiiray axmed naasir khaliif xasan oo ka mid ah ehelkiisa waxna uu ka waramayaa taariikhda kooban ee uu marxuumka lahaa inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun allah u naxariisto marxuum cabdi daahir afey oo maanta aaskiisu ka dhacaya magaalada melbourne ee dalkan australia taariikhdiisoo gaaban marxuum cabdi daahir afey wuxuu ku dhashay magaalada shiilaabo ee gobolkan soomaali galbeed kun sagaal boqol soddon iyo toddobadii ayuu dhashay marka wuxuu ku geeriyooday allah u naxariistay marxuum cabdi daahir afey shan iyo siddeetan jir ayuu ahaa mar da-diisu ahayd markii inuu geeriyooday allah u naxariisto markii xornimada la qaadanayay saddex iyo labaatan jir buu ahaa dowladdii cabdulaahi ciise maxamuud allah u naxariistay daakhiliyadda ayuu isagoo yarba uu ka shaqo galay waxbarashana uu maaragtay uu helay muxuu ahaa uu halkaasuu ku hana qaaday ilaa iyo maalinkuu soo qaxayey ninty onkii ilaa waktigii xornimada la qaatay ama dowladdii daakhiliyadaba waktigaas ahayd intaasoo dhan dalka soomaaliya meella kamuna aadin wuu u shaqaynayay dadkii u shaqaynayuu ahaa xeer ilaaliyuu ahaa professionalkiisii wuxuu ahaa garsoore oo shaqadiisa maaragtay intii badnayd uu ku soo qaatay allahu naxariiso intaasaan hadda taariikhdii kaagaga ka odhan lahaa waxaa kaloo lagu xasuustaa inuu ka mid ahaa sida la sheegay guddidii qortay farta soomaaliga kun sagaal boqol labaiyo toddobaatankii intooda badanna waa ay geeriyoodeen waxaase la sheegaa inuu isaga ahaa shakhsigii u dambeeyey ee ka noolaa guddidaasi sida uu mar kale faahfaahinayo axmed oo ehelkiisa ah marxuum cabdi daahir afey wuxuu ka mid ahaa guddigii qoray af soomaaliga oo uu xubinka ahaa wuxuunan hadda ka ahaa ruuxii ugu dambeeyey ee guddigaas af soomaaliga qoray guddigaas ruuxii ugu dambeeyey buu ahaa muddo ku dhow soddon sano ayuu deganaa magaalada tan melbourne oo uu hadda ku geeriyooday intii uu joogayna waxa uu qeyb weyn ka qaatay horumarinta iyo isku xidhka jaaliyadda soomaalida ku nool magaaladan cabdidaahir afey wuxuu yimid kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii buu magaalada melbourne yimid wuxuu ku biray markiiba dhaqdhaqaajiye ama uu ku biray odayaasha ama isaguba hormuud uu ka noqday ama guddoomiye iyo jerman iyo waxyaalo fara badan uu ka soo maray guddiga jaaliyadda soomaaliyeed waxaana uu wax ka dhisay ururka jaaliyadda soomaalida ee hadda ka jira gobolkan victoria ee loo yaqaan sakof oo uu guddoomiye ka yahay doctor xuseen xarakow sida uu ii sharxayo isagoo weliba qayb weyn ku lahaa ololeynta in afka soomaaliga lagu daro manaahijta dugsiyada gobolkan victoria si ardada soomaalida toban buundo dheeraad uga helaan kolka ay galayaan imtixaanaadka dugsiyada sare cabdi daahir afey runtii wuxuu ahaa oday aada u qiimo badan communitiga qiimo weyn uu ku lahaa wuxuuna ka mid ahaa raggii asaasay urur la yidhaahdo somali australian council of victoria lafdhabartuu ahaa oo ilaa hadeer labaatan sano urur shaqeeya cabdi daahir wuxuu ahaa odayaasha magaaladan lagu xisaabtamo wuxuu ahaa guddi wuxuu ku jiray magaaladan ka shaqeynaya ee af soomaaliga in lagu daro waxbarashada iskuulaadka sida ardayda soomaalida ay u helaan toban dhibcood oo dheeraad ah cabdi daahir afey allaha u naxariistee waxa uu ifka kaga tegay afar caruur iyo hooyadood ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
wagaag dhegaystayaal warar ku saabsan ololaha doorashada dalka kanada iyo weliba soomaaliya ka qayb galaysa way noo soo socdaane haatan aynu u kacano dhinaca iyo magaalada qaahira isbaaysiga uu sacuudigu hogaamiye ee dagaalka kula jira xoutiyiinta dalka yaman ayaa shaaca ka qaaday inay sii daayeen boqol iyo saddex iyo lixdan maxbuus oo ka tirsan kooxda xoutiyiinta faahfaahinta warkana waxaa qaahiro nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni
isbahaysiga dowladaha sunniga ee taageera dowladda yemen ayaa xaqiijiyey jimcihii dhammaystirka hanaanka sii daynta iyo wareejinta maxaabiis gaaraysa boqol saddex iyo lixdan qof oo maleeshiyada xuutiyiinta ka tirsan taasoo qayb ka ah hindisaha bani-aadamnimada ee boqortooyada sacuudi arabiya sida warbaahinta yemen ay sheegtay isbahaysiga sunniga ayaa qiimeeyey dadaalka iyo dowrka guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas ee isku dabaridda wareejinta maxaabiista warku waxa uu intaasi ku darayaa in hindisaha sacuudi arabiya uu yahay mid bani aadamnimo si loo dhammeeyo galka maxaabiista ee labada dhinac loona taageero dadaalada nabadda dhanka kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan dalkaasi yemen masarhanis granberg ayaa soo dhoweeyey maxaabiista uu sii daayey isbahaysiga dowladaha sunniga iyo weliba maxaabiista ay horey u sii daayeen kooxda xuutiyiinta iyo dowladda yemen dhinacyada yeman waxay ku heshiiyeen bishii hore iyaga oo maraya xafiiskayga hanaanka maxaabiista la isku weedaarsanayo waxaana ku booriyey hirgelinta heshiiskaasi ayuu yidhi u qaybsanaha qaramada midoobay ee dalkaasi yemen isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay horkacayso sacuudi arabiya ayaa shaaca ka qaaday in saddex diyaaradood u ambabaxeen magaalooyinka cadana iyo sancaa si ay u wareejiyaan maxaabiista qayb ka mid ah dadaalada bani-aadamnimada ee sacuudi arabiya sidoo kale isbahaysiga sunniga ayaa sheegay in toddoba iyo soddon maxabuus lagu wareejiyey kooxda xuutiyiinta kuwaasoo la marsiiyey dhinaca dhulka maadaama deegaanada ay doonayeen maxaabiistaasi ay u dhow yihiin mandiqada xuduudda boqol iyo sideed maxabuus ayaa lagu wareejiyey magaalada cadan sagaal ka mid ah maxaabiistani waxaa la geeyey magaalada sancaa halka sagaal kale oo dagaalyahanada ajanabiga ka tirsan lagu wareejinayo safaaradaha dalalkooda ayaa lagu yiri warka ka soo baxay isbahaysiga taageera dowladda yemen afhayeen u hadlay ciidamada isbahaysiga oo lagu magacaabo jenaraal turki almaliki ayaa sheegay bishii abril ee lasoo dhaafay in hogaanka ciidamada isku dhafka ee isbahaysiga uu sii dayn doono boqol saddex iyo lixdan maxaabiis oo xuutiyiin ah oo ka qayb qaatay howlgallada dagaalka ee ka dhanka ah dalka boqortooyada sacuudi arabiya taasoo ah hintisaha bani-aadamnimo afhayeenka ayaa intaa ku daray in tallaabadani ay imaanayso in la taageero dhammaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda dalka yemen iyo sidii nabad loo dhalin lahaa jenaraal almaliki ayaa sheegay in taliska ciidamada isku dhafka isbahaysiga uu la shaqaynayo guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas si loo wareejiyo maxaabiista xuutiyiinta ururka qaramada midoobey ayaa shaaca ka qaaday kowda bishii abril in dhinacyada dalka yemen ay ku heshiiyeen xabajoojin bani-aadamnimo iyo in la joojiyo dhammaan howlgallada milatariga ee labada dhinac iyo in la furo madaarka caalamiga ah ee magaalada sancaa arrimahan ayaa imaanaya xili magaalada riyaad caasimada boqortooyada sacuudi arabiya lagu dhisay golo hogaamineed oo kala wareegay howlaha maamulka siyaasadda iyo milatariga dowladda uu madaxweynaha ka ahaa cabdirabbi mansuur haadi xuseen saxnuuni v o a qaahira
gobolka ontario ee dalka kanada waxaa si rasmiya maanta oo sabtiya uga bilaabmaya ololaha doorashada oo qabsoomi doontaa bisha soo socota ee juun labadeeda musharaxiinta sii tartamaya waxaa ka mid ah xildhibaana faysal xasan oo ah soomaali kanadiyaana doonaya in mar labaada loo doorto xildhibaannimada xaafadda york south weston ee magaalada toronto soomaalida ugu badan ee dalkaasi kanada ayaa degan gobolkaasi ontario waxaana faahfaahin doorashadaasi oo laheeda ku saabsan nooga soo diray magaaladaasi toronto wariyahayaga xuseen nuur xaaji murashaxiinta u tartamaya madaxa gobolka ontario gaar ahaan saddexda xisbi ee ugu cadcad ee kale ah progressive conservative oo hadda haya talada oo uu hogaaminayo dagford xisbiga n d p oo ah kan mucaaradka rasmiga ah ee gobolka ee xilligan oo ay hogaaminayso andrea horwath iyo stephen delduka oo hogaaminaya xisbiga liberaalka ayaa hadallo isu marinaya warbaahinta iyagoo ku guda jira ololahooda xisbi walba waxa uu soo bandhigay siyaasadda waxqabad ee uu la iman doono haddii la doorto doorashadan ayaa tii saddex iyo afartanaad oo baarlamaani ah waana mid la qabto afar sano oo kasta kadib tan ayaa macnaheedu ah in hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ee baarlamanka uu noqon doono madaxa gobolkan ontario haddaba xildhibaanada tartamaya waxaa ka mid ah xildhibaan faysal xasan oo tan iyo labada kun iyo sideed iyo tobankii xildhibaanka ah xaafadda york south western ee magaalada toronto xildhibaanka ayaan weydiiyey sida uu ololihiisa u socdo iyo waxa uu filan karo xuseen waa su-aal muhiima su-aashaadi weydiisay waad la socotaayo dee mar haddaad tahay ama aan ahayba dee musharaxii maaragtay xildhibaankii xaafadda ama incumbentka ama ninka kursiga ku fadhiya dagaal badan oo dhinacyo badan leh oo kala gedisan ayaa maaragtay noo imanaya xisbiyadoo dhan waxay doonayaan inay nala tartamaan markaa qof waliba wuxuu leeyahay ninkan kursiga ka riixo laakiin anagu shaqadiina looga baahnaa waan qabanay afartii sane u dambeysay dadka waanu adeegnay waad la socotaayo maaragtay xafiiska bulshadu waxa uu ku yaalay meel fog oo durugsan oo qarsoon dadku aysan tegi karin basasku aysan tegin waan soo rarnay xaafadda dhexdeeda ayaanu keennay dadkuna markaa si fudud ayay ku iman kareen xafiiska waad la socotaayo dagaalka ugu weynna lagu soo qaaday waxaa kamid ah in premierku wiiluu abti u yahay ayuu maaragtay go-aamiyo in aniga ay la tartamo taasna waad dareemi kartaayo dagaalku wuu xoogan yahay laakiin xaggaygu rajadeydu aad bay wanaagsan tahay dadka ayaanaan filaynaa inay maaragtay go-aanka ay leeyihiin iyaga ayaanu adeego u nahay iyaga ayaanu mar kalena doonana inaan weydiisano codkooda soomaali badan ayaa degan gobolkan ontario gaar ahaan xaafadda uu ka sharaxan yahay xildhibaan faysal xasan ee york south western yaasiin abiikar oo ah suxufi muddo degan magaalada toronto ayaa qaba in muhiimaddu ay tahay in dadka soomaalidu ah ay ka faa'iidaystaan fursadda ay haystaan oo ay codkoodu dhiibtaan xuseen dadka soomaliya waxaan ujeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan qasab maaha qofka inuu u voodo shaksi ama inuu u voodo xisbi waxaa qasaba qofka in codkiisa u bixiyo sababtoo ah waddankan annaga aynu joogno qofka codkiisa waa muhiim codkana wax badan ayuu bedela sideedana waa la socotaa xuseenoo isbedel haddaad doonayso qaabka keliya ku heli karta waxay tahay inaa codkaaga bixiso marka qof kastoo soomaali ah haysta sharciga waddankan keenada codkaaga bixi guriga hala fadhino codkaaga codaynta hordhaca ah ayaa bilaaban doonta sagaaliyo tobanka bishan mey halka labada bisha dambe ee juun loo asteeyey maalinta doorashada xildhibaan faysal xasan ayaa qaba in dadka maalinta doorashada mashquul noqon karaa ay ka faa'iidaystaan codaynta hordhaca ah dabcan mar walbaba waxaan doonaynaa inaan xanano kalsoonida iyo maaragtay dadka xaafadda degan dhammaantood khaasatan dadka soomaalida ku hadlaan dabcan xaafadda degan aniga si gaara ayay maaragtay mar walbaba ay ii taageeraan i garab taagan yihiin dabcan mar kalena waxaan doonayna inaan maaragtay hanano codkooda iyo kalsoonidooda sidaan maaragtay shaqadii aan bilownay afar sano ka hor aan markaa aan haddana maaragtay aan halkii aan kasii wadno marka wuu ka adkaanayaa kambeynkii hore aan galnay afar sano ka hor laakiin maaragtay shaqo badan ayaan afartii sano aan qabanay marka dabcan waxaa loo baahan yahay qof kasta inuu codeeyo codkana ma aha inaad iska sugtid juun labadeeda ka hor baad codayn kartaan sagaal iyo tobanka mey ilaa iyo sideed iyo labaatanka mey waxaa bilaabanaya advance bolska oo maaragtay meelo gaar ah oo kala gedisan oo afarta koono ee xaafadda ah maaragtay lagu qaban doono taasoo runtii maaragtay bresharka ugu weyn ee labada juunana hoos u dhigaya haddaad maalintaa mashquulsho oo maadaama ay tahay maalin shaqo oo khamiis ah marka taas ayaan ku dhiirigelin lahaa dadku inay hore u codeeyaan saaxiibadiina kaxeeya dariskiina kaxeeya guud ahaan soomaalida kanada ayaa waayahan dambe la sheegaa inay si xoogan ugu dareeraan sanaadiiqda codbixinta si ay u doortaan cidda ay doonayaan inuu hogaamiyo xuseen nuur xaaji v o a toronto
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda saakiya caalamka v o eda ka imanaysa washington ururka daalibaan ee ka taliya dalka afghanistan ayaa sheegay in culimmada muslimiinta dalkaasi ay kulmi doonaan si ay go-aan uga gaadhaan daba furitaanka iskuullada gabdhaha ka sarreeya fasalka lixaad iyadoo uu sii kordhayo cadaadiska kooxda lagu saarayo si loogu ogolaado waxbarashada gabdhaha dalkaasi afghanistan warbixin ay v o e arrintaasi ka diyaarisay waxay noo soo koobaya xuseen baraaden afhayeenka taalibaan u qaabilsan wasaaradda waxbarashada casiis axmed rayaan ayaa v o eda u sheegay jimcihii in culimmada codsi loo gudbiyey si ay heshiis uga gaadhaan waxbarashada dugsiga sare ee gabdhaha xubin sare oo ka tirsan taalibaan oo lagu magacaabo anas xaqaani ayaa ka sheegay shir arbacadii ka dhacayey gobolka khoost ee koonfur bari dalkaasi in laysugu yeeri doono shir ay isugu iman doonaan culimaa udiinka muslimiinta afghanistan si ay u xalliyaan arrimaha dugsiyada gabdhaha isagoo aan sheegin xilliga rasmiga ah ee la isugu yeerayo kulanka sida ay sheegtay hay-adda save the children qiyaastii boqolkiiba siddeetan gabdhaha dugsiyada sare ayaa laga mamnuucay in ay dugsiyada tegaan taalibaan ayaa ka laabatay ballanqaad ahaa in dib loo furayo dugsiyada sare ee gabdhaha bishii tagtay ee march taalibaan oo xukunka ku soo laabatay agost kii ayaa xayiraad adag ku soo rogtay haweenka afghanistan taasoo ay ku jirto mamnuucidda waxbarashada dugsiga sare ee gabdhaha ka hor intaan taalibaan la wareegin talada dalkaasi haweenka afghanistan waxay sameeyeen xooga guulo ah ilaa saddex milyan oo gabdhood ayaa dhiganayay iskuullada ku dhowaad boqolkiiba soddon shaqaalaha rayidka ah iyo ku dhowaad boqolkiiba siddeed iyo labaatan xildhibaanadu waxay ahaayeen haween dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka afghanistan ee ku sugan gudaha dalkaasi iyo guud ahaan caalamka ayaa mudaaharaad ka dhigayey la wareegidda taalibaan taasi oo xakamaysay xuquuqda iyo xorriyadda ay haysteen labaatankii sano ee lasoo dhaafay haweenku taalibaan ayaa sheegtay inaanay ka soo horjeedin waxbarashada gabdhaha ayna wadaan qorshe dib loogu furayo iskuullada si waafaqshan shareecada islaamka waraysi uu siiyey v o eda laanteeda afghanistan maxamed naciim oo ah afhayeenka xafiiska diblomaasiyadeed ee taalibaan ee magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa ku celiyey in kooxdu ay ka go'an tahay dib u furista dugsiyada sare ee gabdhaha laakiin cadaadiska ayaa kusii kordhaya taalibaan si ay dib u furaan dugsiyada wadaadada afghanistan iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dalkaasi oo dhan ayaa ugu baaqaya taalibaan inay dib u furaan dugsiyada sare ee gabdhaha afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ayaa v o eda u sheegay in maraykanka oo kaashanaya saaxiibadiisa iyo xulafadiisa ay taalibaan kala hadlayeen dib u furista dugsiyada sare ee gabdhaha
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsan yahay xuseen barre oo inoo soo koobayey warbixintaasu ay diyaarisay v o a gabagabadii idaacadda een marayna ay haatanna aynu ku wada nasannahay heesta dictor iyo weliba codka nimco yaasiin heestaasi dictor iyo weliba codka nimco yaasiin ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii saaka iyo caalamka tan iyo intaynu idaacaddan mid lamid a isugu iman doonno guud ahaantiinba waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo